barten ajaree. Koko bilaawa, hatta alif bilaawe, berka ay ku balee. Koko bilaawa.
mar kale hamiin feele dhegeystayaal barnaamijka tarta aqoonaadka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo oo weliba taabagelintiisu ka qaaladahaya shabakada warbaahinta warsan iyo garab walaal saas oo kale jaamacadda b i u iyo dhiniga su-aalo barnaamijka tartanka ku qeyb qaadadahay ta su-aalo dhextaalkana waa i b c barnaamijka ku waliba ka tartama doona berdaale a iyo salaami b mar labaa toobasinkanaga lamada xaafadood tartankan dhexeey doona waa berdaale e iyo salaami b abwaaniinta iyo saas oo kale aan mahadnagaana marka hore waliba siyaane lamada abwaan oo una shalsii doona lam warqad oo taniyaas ka qoranta toona noo ka qoran qofkii qobsida warqada ka qoran yes yala ka bilaabo doona su-aalo koowaad ee tartanka uu ka cali koronta haye lamada warqood qubsada dheh weerow badha koranta nookii ogaa koranta horta wala fedfediyay ahayn sidii fedfediya laakiin noolay ka ogaan dee ana koranta ma ka erni ana abwaan jaab kale ma haysato koranta adin may haysato warba ma hayno kiyoogna nool
waayahay jaab kale lamada xaafadood berdaale iyo salaami oo ka tadniga lamada xaafadood oo ka tartanka dhexmara doona maybwa
lanki idiyaho in sheeg adag min ayi xaafid cindak berdaale berdaale e wasalaami b dalxiin eed baa lakasii doosay alxalxookee waa aniga berdaale waa aniga berdaale waaye cinduka berdaale cindi kaastii berdaale waaye berdaale aywa
yaa koronta من أي عندك بردالة A وسلامي B انا إذا أنت- عندك انا عندك سلامي ايه حتى انا عارف سلا... آه، حتى سلامي.
انا عارف سلامي بي أنت أعرف ايوه لماذا لماذا نحن كيف ترى
لكن انا اريد السلام أفرادك الروح أنتو كان مديرنا هذا
waayahay ee, taas macanisha weli bi'iyaa ee, maadaama jaab kale telefoonka silent saar ee, warqada maadaama yees aad qubsatay xaafadda uu ka ada dhiniga tan waa berdaale e taas macanisha wali nagadaas inta berdaale e una su-aalanka horeyd ka bilaabo doona balse lamada xaafadood xaqiijina intiqaadka xaadarkeega in kale halo berdaale
Aló, Radio Barça.
halo salaami
Aló, Radio Barça.
salaami b dareenkiin hal daqiiqa ka kooba kubacda barnaamijka gudagala doona insha allah
Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waa tartamiyal salaamay adna waa musanayn. Ee eedan ka faraxsanay inuu walaaliyalkan aad kana sartan. Ee ilaahay maad isku leh. Alleen suurti galiyeen una ana anta kala tartan walaaliyalkan bedel. Tan kale waliba maadsana ilaahay ku soo raadi warsan. Oo yee tartankan tan gudaadiyaad. Ee taageerta salan haddii nambarkan sheega maybo. nambarka hormuudka qoraaga shan liidii siyeed soddon kumi sagaal Halo, saaran, saaran.
qoraa kal nambar kale kontonka emaybuwa eberli lama afar kumi shan liidii kumili kumi todobo kenganaway eberli lama afar kumi shan kumili kumi todobo
halo berdaale
halo radio wasan isiina saas oo kale dareenkiin iyo telefoon nambarada laasim kula xiriira
بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام نيبان سلامي لمان شغالها راديو ورسن يوسك دوبني iyo atanka dadka oo taabigayaan guddiga garab walaal jaamacadda d i u dhammaan hooska duuban taageerayaalkan iyo tartamayaasha xaafadda berdaale ee mayba sinlayiina miinkayle tankada ee mayba faday inteena bambarantu kusii taageerayaalkaana qiimaha iqaayaa leh iyoona kala hariiri koraan walii fikrijo eh iyo nihaayan hanin guddi koraan lambarka koowaad oo hormuudka eh quraashay maybwali sumi ishan labaatii koo sagaalii lama markale hadiyankanaga furaagi liyo sumi ishan labaatii koo sagaalii lama lambarka lamaad oo taageeryaalkaana qaayaha leh waxaanoo kala hariiri koraan maybwa todoba afartii li todoba afartii li todobaatii li eber lama markale hadiyankanaga todoba afartii li todobaatii li eber lama lambarkanka dambeeya oo ee samtel isuuna furaashe eh afar eber siyeed eber sede eber afar maybakinleya taageeryaalkan marna ini dhabten walifikirkin eh umbaahna wabilahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat waayahay idan mahadsanyiin lamada xaafadood niila dhugeysada shuruucda iyo anshaxa barnaamijkan degsan kubacda su-aalo iyo gudagala doon insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين dadka tartamaw may ogeysiyaanay shuruudunha soota in iyo ilaaliya tan koowaad maybwaa in iyo ilaaliyaan akhlaaqda iyo aadaabtii anshaxa qof alla qofkii ka kaxa akhlaaq xuma ama anshax xuma guddiga may ku qaado doonee tillaaba eedan adag tan lamaad dadka tartamaw may lukufaday wakhtiga inse dhabeyong ilaaliyaan wakhtigaas oo linxadadii in yee bilaawdaas tartanka guddiga may weydii doonee dadka tartamaw tumi afar su-aalood yo weydii doona dhini kasta may la warsado doonee todoba su-aalood tan afaraad guddiga su-aalla maykana naga dooneehan lama tooka tan shanaad dadka tartamaw fursada la siiy oo su-aaliyaha ku jawaabayaan maybwaa lama dagiga lamadaas dagiga may ku bilaawdaayana su-aalla markii iyo jeediyaan guddiga iyo ku bilaawdaas qodobka lihaad dadka tartamaw may guddiga ku codsaday markiiyo jawaabto biyaayaan in qofku isu jawaabow codshahaada qof waadix ee la fahmow jawaabtana lama tooka kana naga inka yaraan haddii liinbaahada guddiga iya ku talabo doona iya ku codsado doona in jawaabto isu ka naga qodobka toddobaad su-aalla markii laku jawaabow may la faday in hal qof ku jawaabo su-aali halli su-aal qofkaasay may ku qaado kor usoo jawaabtay weda teleefonka sameyle khalal haningalna daraadiye qodobka sideedaad iyo o jawaabtay socota haddii la gooyo ama la jara teleefonka su-aaliise degdeg ee maylinka wareejiyey qoladii kale siyo unku faa'iidaysadaa qodobka sagaalaad tartamayaasha maylu ku codsaday tartanka intii socdo qiibkumad ee haddiiyo dareemaan in laku rooy inyo khadka ka jaraan oo khadkiyo unku bana intii isu socdo tartanka wa ilaa hoosaas iyo khadka ku bahaa guulimay la gadoomeeyey dadkii hawada baaqa kahaaya guuli la siiya qodobka tobanaad tartamayaasha oo tartanka lahaayeen lamada lamada qiibood haddii qiib kumad eh hamiinkiiyo tartanka lahaayeen la waayo hawada laku waayo qiib alla qiibti hawada ka jarta oo guddiga si toos ay khadkan kala jaraan yo guulila siiya foorfaak yayoo ka qaadaya qodobka tumii koowaad su-aalla iyo hajeediyaayaan guddiga haddii yo fahami waayaan dadka la warsadi may codsado koraana dadka tartamaaw soddon sakan gudaashow hayninka nagoo yaara koraan laakiin haddii soddon sakan ku siyaada codsiga iyo hajeediyan may ku oggolaadaw
waa hagaagka weli kaalay lamada xaafadood inta nidaamka iyo shuruucda barnaamijka tartanka andegsan iyo niila dhugunsadeen xaqiijiyey lamada xaafadood mar kale inta khadka ka jaran iyo in kale telefoonka lamada xaafadood xarirsna hallow bardaale Hello, Radio Warsan.
hallow salaami
Hello, Radio Warsan.
bardaale ee dhigaan fura su-aali koowaad ee tartanka uu ku oodiin yahay siinka dareerta weli bandhiyaasa sidatan sheeg afarta imaam qofka anka da-da wiin iyo sanadka use dhaladii aada oo ka sheegaase jawaabta hijirihan mar lamaa siinka nogoy sheeg afarta imaam qofka anka da-da wiin iyo weliba sanadka use dhaladii ada oo sanadka hijirihan ka sheegaasa mar saddexaad bardaale ee su-aalo waa diini su-aali kowaad ee tartanka uu ka sheeg afarta imaam qofka anka da-da wiin iyo sanadka use dhaladay ad oo sanadkaas kase- ka sheegaasa hijiriyahan
برتنا جري بوق ترتنك بركا فقل برتنا جري عيلكو بدلني بجيل دالكو بين مال فدايو هو البركي بجيل دالكو
hallow bardaale
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب كبد مركون عشورين سؤال جوابتين يبقى عن بتي إن يأتي إن شاء الله أم أو حنيفة أو دلدي سواتنكي يجريد mar lamaad kana إمام jawaab مالك أو سنة جبغل سيتيلتي
jawaab
إمام إمام مالك أو سيتيلتي
jawaabta kanag
بسم الله أبو حنيفة أو تبعتشن تجريد
sax إمام مالك إمام مالك بيبقى على إيه ثالثة دي هجريت طيب بعد ما إيه وتبعتش على هجريت
sax iyo qalad guddiga
mahdin xaafadda bardaalo oo su-aalo ka bilaabay su-aalo saacad eemin sheegna maba socodsadaana xaafaddaas in su-aalo jawaabtuhu ku beehayaan si nadiif iyo in sheegaan maadaama ay iska dadarahayaan hallow bardaale jawaabta kanag هلو راديو ورسن jawaabta kanag أنا جوابتي ما يبقى ما يبقى على إيه ثالثة دي هجريت وأنا ما يبقى على إيه هم بقوا تبعتش على كلمة إمام مالك sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalinka horeyti oo diiniya waliba laga bilaabay xaafadda bardaale ee jawaabtuhu ku biyeen xaafadda bardaale to sax aan hayno hallow salaami
هلو راديو ورسن jawaabta
بسم الله وعلى الجواتيات يونس كده ما يبلغ راسه إن شاء الله مالك بن أنس
Mhm.
تغالي سيدي هجري دي هذا يتي لسن يقدم
mar lamaad kanag jawaab
برلمان تدين في النجم ما يبلغ راسه إن شاء الله مالك بن أنس تغالي سيدي هجري يتي سيدي لسن
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aaliyo iskula hayaan xaafadda bardaale ee ku jawaab waayeen waliba se ku faa'iidaysiga lan horjeeyay xaafadda salaamey b jawaabtooda ku biyeen xaafadda salaamey b to sax aan hayno mar haddii lamada xaafadood ka suwaayan guddiga
كسويتان لما دي سف سؤالي كسويتان لما دي سف ويبا صور سين كسافياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aaliyiin ka horeytii uu ka tartanka weliba laka bilaabay bardaale ee ku jawaabi waayeen faa'iidaysi ahaan salaamay b yoonama ku faa'iidaysanaa su-aalaas joogtay mabaya nagadaase imaamkaas magaaji melereeya imaamu abi xaniifa mayna uusa dhaladay siye tunkii hijiriida jawaabto mar lamaad yaka nagee imaamkaas magaaji melereeya abi xaniifa mayna uusa dhaladay siye tunkii hijiriida
هلو سلامي
هلو راديو وصل
سؤالي لما تقول ديني دقان فرا ولي بانديها سيسدة تان بلامي مع القبين اي حرتشة فقير اي سي كورتي اما ككهاس صدقة زكدة مرلما تسين كنغوي بلامي مع القبين اي haddii hartasho use eylan faqiir ee sekada sii korta oo ka kahaase mar saddexaad bilaabmay maalqabeen ee hartasho faqiir ee sii korte sekada jawaabtiisma oo ka sheegasan haa ama maya
albarki bajeelgaalko beeg mal fadaayo hoo walbarki bajeelgaalko
hallow salaami
halo radio warsan jawaabta
bismillah kuna tartamiyaal salaame su'aal sabiin iska deynimay baa nagadaasa insha allah haa ka kahaas
mar lamaad
haddii mar lamaadka naga may baa nagala doonta insha allah haa
saxiyo qalad guddiga waayahay su-aalii lamaad oo diini ah oo la weydiiyey xaafadda salaamey b su-aalaas oo ahayd ka bilaamay maalqabeen ee hartijana faqiir ay ka kahaase zaka inyasiyada gudaadka kije ama hartije jawaabtii uu ku biyaan xaafadda salaamey b to sax ew welina jawaabtii annagadaase haa lama dhibcood salaamey b
lama dhibcood wuu wiinge oo iidan culus arakabtara ka qaaday mase amaha saaray gaari dameer manuel weer gaarigii yahay saar
maanuweel baa burugo waa dhootin bay waraa ii sheega
dhibaatin kuweenay wiin waysanjiyey bukaambile farmasiga bukaambule doctor hashim oo caanka ee laslakasow dhibicda lamaad maysinka dhibay sharqaanka abdilo umur meeqa qaaladaasan habdilu muri dhow dhow ka dhab meeshaad hayso
waayahay ciidan mahadsantiin su-aalaha dararta weliba iskulaha bardaale ee halow bardaale
halo radio warsan su-aalii koowaad oo kemistri ahsinka dareerta welibaan dhiyaase sidatan sheeg tirada naanista bentain mar lamaad sheeg tirada naanista bentain mar saddexaad sheeg tirada naanista bentain jawaabta sin ku rajaan insha allah
bartayaa jiree buuga tartanka darkaa ku gal bartayaa jiree wal barki bajeelgaalko beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeelgaalko
hallow bardaale
halo radio warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب فيها دون اسكدين ما يبقى إن شاء الله شانكار بوم هي تميلا هاي درجي kanag jawaabta bardaale jawaabta kanag
ما كان دون كنا سؤال الجواب فيها ما يبقى شانكار بوم تميلا هاي درجي
guddiga
waayahay su-aalii la weydii tartamayaalka xaafadda bardaale ee jawaabtii uu ku biyeen to sax aan hayno hallow salaami
halo radio warsan jawaabta
بسم الله هنا ترتمي السلامي su-aalaas jawaabtay haddii unu iska dayna may banaagdaanse insha allah oil
kanag jawaab parlamaad haddana kanaga may banaagdaanse insha allah shan carbo itumila hydrogen
sax magaaga dhankaasaawana mayba oil sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii bardaale ah ayuu ha ku noogeen salaamay biya suku faa'idaysiya lan horjeeyey salaamay biya jawaabtii oo ku biyeen too sax an haynu
weerawe weydida taasoo ku faydaysi koraan
koronto maybar la koofaday su-aali ha hareer marti berdaale iyo salaamayba oo haytay sheeg tirada naanesta bintayn
tirada naaneysta bintayn sidu kuwa weerow kuwa alkorantow kuwa la jecelow
maya jaakol adin laqata maya maya
meegow samu
wa
mar haddii lamada xaafadood ka suwaayan guddigaan bandhigaan insha allah
كسويتان زمادي سف سؤالي كسويتان زمادي سف ويبا صور سين كشاف ياسي قدق سؤالو غرسن قدق سؤالو غرسن
waayahay su-aalii lu weydiiyey tartamyaalka xaafadda bardaale ee ku jawaab waayeen salaamay b saasoo kaliyoona ma ku faa'iidaysanaa su-aalaas u hayta sheeg tirada naaneysta bintayn jawaabtamay bayanagadaasi sidde mar lamaad iyo jawaabto ka nage jawaabtamay bayanagadaasi sidde
halow salaamey
hallo raadiyo warta su-aali lamaad oo kemistriya dhegaan fura waana nagadaasi su-aalii afaraad ee tarta aqooneedka uuka jaakole iyo cali aamusnaantag dadaala su-aal weli bandhiyaase sidatan sheeg tirada naaneysta hegsayn mars lamaad sheeg tirada naaneysta hegsayn mar saddexaad sheeg tirada naaneysta hegsayn jawaabtasin ku rajeen insha allah
bartayaa jire booga tartanka gargaa ku gal bartayaa jire haa wal barti bajeecadaa la
halo salaami
hallo raadiyo warta jawaabta
bismillaah su-aalaas jawaabtay haddii unu iska dayna may banaagdaanse insha allah afar
mar lamaad ka nag afar sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lu weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamay b jawaabtii oo ku biyeen xaafadda salaamay b too sax an haynu halo bardaale
hallo hallo raadiyo wartan buuqa noo yarayaa lamada xaafadood bardaale jawaabta bismillaah su-aalaas jawaabtay unu iska dayna may waa li carbon mar lamaad ka nag su-aalaas jawaabtay unu iska dayna waa liyo sax iyo qalad guddiga
su-aalii lu weydiiyey salaamay b ku jawaab waayeen faa'iid ahaan waqtigan weli baan hor sugintaa tartamyaalka xaafadda bardaale ee jawaabtii oo ku biyeen bardaale ee too sax an haynu abwaan weerohe taageeryaasha weydi lamada abwaan
taageeryaalka isku day kortaana sheeg naanesta higsayn tiradiyo والحافظ لم بردا لا خذول المي يجدا ma adiiba kala jirtay maya xaafadda Mm.
baryiminka dhino baryin baa kalii rabay inta dhibaatay Eh, ma- markaasa eh, adin ku faa'iidaysay
ana hooba iska daya inuu isku daysha sheegada ma inta dirba ma tuusiyahayo wale ana hooba iska daya lamu
ha ka hareer martay guddiga
سؤالي كسويتان زمادي سف سؤالي كسويتان زمادي سف ويبا صور سين كشاف ياسي قدق سؤالو غرسن قدق سؤالو غرسن
waayahay su-aalii lu weydiiyey salaamay b ma ku jawaabnaa bardaale ee na ma ku faa'iidaysina su-aalaas oon dhiyaasa sheeg tirada naaneysta hegsayn jawaabtamay bayanagadaase shan mar lamaad jawaabtamay banagadaase shan
cabdullaahi marka hore ka alaase lamada xaafadood salaami oo kale wala yaraana afar xaafada kale ee birdaaliyon wala yaraana li marka halkan dhexeeban ku tabeen
xisaabta meelika duuguma male in xisaabkisi eeta halay ba sheegaan haddii xisaabkisi eeta hala dhume meelna lami laha ere meelna liye laha ere meel afar ere meelna liye ere shanghayte miya hee shanna kisiyahay tan dhagama sheegdi tan dhagama sheegdi jawaabta meelika faaba kisi ee shanba kisi ee saasaa wareerka sheednino maybaari haddii oo lam xisaabad wala miska dara haddii la alla hadlo waayo ay laska dhobsana ee xisaabtaho kisi ata nidaamka saasa kasi hanyi wareer kala male
waayahay su-aalaha dareerta waliba iskulaha berdaale ee halow berdaale
halo raadi warsan berdaale su-aalii koowaad oo fiisigiisa dhiga anfura walibaan dhiyaase sidatan karayo danabka shaqeeyow danab hayaan talantaali e iyo itaalka danabka dhexmarow iyi tumi lama ambeer tamarkaydka isdheerida oo usa ambaahanyina lama boqol iyo labaatan volt haddii hal kilowatt saacdii usa shaqadiis ata lixdan senti oo adag shaqeey korta karyaha tum ishan daqiiqa meegayo wakaalada danabka beesahan kinkiweeldhade mar lamaadsiinka nogoy karayo danabka shaqeeyow danab hayaan dalantaal shii-e yo itaalka danabka ee dhexmaro usaci tuma i lama ambeer tamarkaydka isdheeridda oo usa ambaahanyina lan boqol iyo labaatan volt haddii hal kilowatt saacdii usa qiimi shii-eyi lixdan senti oo ada kashaqeeyo shaqeeyo korta karyaha tum ishan daqiiqa meegaya wakaalada danabka beesahaan kiinkuweel dhadaasa mar saddexaad tobisinkanaga berdaala ee waa fiisigiis karyo danabka shaqeeyow danab hayaan talantaali eh yo itaalka danabka dhexmarowna is-eyi tuma i lama ambeer tamarkaydka isdheerida oo is ambaahanyina labaatan waa lan boqol iyo labaatan volt haddii hal kilowatt saacdii usa qiimasha iyo lixdan senti oo adag shaqeeyo korta karyaha tum ishan daqiiqa meegayo wakaalada danamka beesahaan kinkuweeldhade ama adakuweeldhadaasi jawaabtasiin ku rajeen insha allah
baratangaa jire booga tartanka darkaa ku gal baratangaa jire fadaayo koo wal barki bajeelidaalko deeg mal fadaayo koo wal barki bajeelidaalko
loo bardaale
halo radio watson jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب إن شاء الله كدين مدونها شغليني سؤال جوابتي ما يبهنين بتاي إن يأتي لحبغل إيا لحظن سنتي
كمك مرلمات
بسم الله سؤال جوابتي يعني بتاي إن يأتي لحبغل إيا لحظن سنتي
صحيح قالت قدقة
su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda bardaale ee jawaabtay ku biyeen toosax aan hayno haloo salaami
halo radio warsan jawaabta
bismillaah jawaabtay haddii ina iska dayna may banagdaasa insha allah todoba boqol sagaaliyo laba senti
mar lamaad ka nag
todoba boqol sagaaliyo laba senti saxii qalad guddiga
su-aalii bardaale ee iskulahaayeen ku jawaabi waayeen weliba faa'iide ahaan lan horjeeyey tartamyaalka xaafadda salaamey b jawaabtay ku biyeen xaafadda salaamey b toosax unhaymo
fadilema markaan horta su-aal oo saa tamar iskeerida horta dana makasaa unta iyan dheg tamar isdheerna maybaa lamagee tamar otoo dheero dana makasoo kaere owda beesada oo wakaalada iwaal uda korto wakaalada lanka beerta lelena gado kora iwaal uda korto may bua halka ga-an oo tamareen hagoosada wali kaheliyan
danamkana may bua danada ka taala ee beerta boodsi
danada ka taalla beerta boodi afkiree walaaga miridle maanaa geed mirid dhalo danadii oo
haddatasi kii boqol boqolkuma tariga maunaka Unaka kooleysa sirri. Isigiyu.
kooleysaayadfahmi hadda fahmi jaakol mayku eraasa Isiiba dhamaasheen bas weeyaan.
waaya
mar haddii lamada xaafadood su-aalo ka suwaayeen guddiga jawaabta ku sugaan insha allah
سؤالي كسويتا لما دي سف سؤالي كسويتا لما دي سف ويبا صور سينكو شافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii fisikiska hayta ee la weydiiyey tartamyaalka bardaala ee ku jawaabi waayeen faa'iido ahaan welibaa la horjeeyey tartamyaalka salaamey b su-aalla jawaabtiye mar haddii lamada lamada xaafadood iyo gorda waayeen may banagdaasi soddon iyo sagaal dhibic lisenti mar lamaad soddon iyo sagaal dhibic lisenti
loo salaamay
Hello, Radio Watson.
su-aali lamaad oo fiisigisa dhigan fura weliba dhiyaase sidatan inta shaqeeya unug soocaya dheh nikel ah oo cufsheynayay boqol konton iyo lama milligaraam haddii danab xayaan celcelisya iyo zero pointy five ambeer dhex mara aan qaaday madoorsoomaga danab dareere sida dhabiisin ebir afar lakadhowi tuman ka kor jibaaran afar garaam berkulam waa su-aali lamaad oo fiisigiisa weli bandhiyaase sidatan salaamay b inta shaqee unug soocaya dheeh nikel ah oo cusheynayay boqol konton iyo lama milligaraam haddii use danab xayaan celcelisyo iyo zero pointy five ambeer dhex mara inqaad ama inqaaday madoorsoomaga danab dareere sida pointy zero four lakadhowi tumanka kor jibaaran afar garaam birkulam mar saddexaad hoobisinkanaga su-aalo fiisigaska ee salaami b weli bandhiyaasa sidatan inta shaqeeya unug soocayaga dheh nikel ah oo cusheyna iyo boqol konton iyo lama milligaraam haddii danab hayaan celcelisyo iyo ebir dhabiisan shan ambeer dhexmara aan qaaday madoorsoomaga danam dareere sida dhabiisan ebir afar lakadhowi tobanka kor jibaaran afar garaam birkulam jawaabta sinka sugaan insha allah
bartay haajiree buuga tartanka darkaa ku gal bartan haajiree والبركي بجيل ذلكو بين الفدايو هو البركي بجيل ذلكو
haloo salaamay
Hello, Radio Watson.
jawaabta
بسم الله والله ترتمي لك سلامي سؤال الزياتية دي نسكدين ما يبقى نقداسين إن شاء الله تقال لبي لي لك دوي ثم كجبارا لما سكن
mar labaad kanag jawaabta مرلما تدين كناك ما يبقى نقداسين إن شاء الله تقال لبي سن لي لك دوي ثم كبسارا لما سكن
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas too sax ee u walin iyo saaska heleena salaamey b lama dhibacood bravo salaamey salaamey salaamey lama dhibcaad weyn siin wal dhibicda maysiin dhikay farmashiga bukaan bala doctor haashim isigu qaadalaasa hal dhibic dhamaysiin dhikay abaaboda oo dhan kasaw cabdal cali mukhtari baarbiyeeryaha caanka awgoolyo awgoolyo
kowaagay ku roortoona taawiyay
dhibidka boqol oo jarti uu ku koobi kiiye haloo bardaale
halow raadiyo warsan su-aali koowaad oo dhaqan ee andiyaar garooba weli bandhiyaase sida tan galandhow maylankase marlamaa toobansiinkanaga bardaala ee waa su-aal dhaqan e galandhow maylankase mar saddexaad jaakole iyo cali aamusa galandhow maylankase jawaabtaasan ku rajeyaan insha allah
bartangaa jire booga tartanka bergaa ku gal bartangaa jire deeg mal fadaayo hoo wal barki bajeecadaa la
helo bardaale
halow raadiyo warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب فيها دين اسكدين ما يبوا إن شاء الله ناس إرمانه أرجع عن تلك معلوم
kanag jawaabta
سؤال الجواب فيها اسكدين ما يبوا ناس إرمانه أرجع معلوم قعنته sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda bardaale ee jawaabtii oo ku biyeen xaafadda bardaale ee too sax ewu walina iyo saas ka helana lama dhiba cod
hataa hadhoogay fiirimen hataa geekale hadhoogay humogdaayna lamba dhibcood oo walaagii ay korantihi jiha mari dhama kuwiin hal dhibcood way baasiinka dhibay diktoorka caanka ee farmasiga bukaanbile medical center oo daawada fayda lii ogyi meelasiga dhigito tooda way baasiin dhigay kawaanka baar salaama awmagow iyo darbane tartan wanaagsan okay kuranta dhankun dhow hadda infeedimen leey nyaawmiya oo hadda dhalade dharbaanku ku daboolno adin dhow Dhuc, mee dhuc.
oban dharbaan dhow hataba iskada darsamaya holi kowalangan rooga tiibsalahayaa ama kowalan roor nyaa hadda dhalatiyama nyaw taba roo loo jeema nyaa osma may meel kareeran ta kuwareerayniyo nyawa Ah.
mukuleelu ka ku doran lay sheegaa ma qabno nu nyaa onu aman qabno ma nyaa nyaw qabli Me- maxaa tiriya meeraase oto nyaanyurna eraan un ha nyaawna eraan bisad bisad bisad maxaa tiriya Kab.
maxaa ingiriisu ha Oh.
kab goy baay tahay yah goyo maan ingiriiska maya alqita kaad qidcad mukuleelu alq- ya qidcad carabiga nyaanyurana nyaanyur unu
bisadna bisad maxaa tiriya mukulaalna mukuleel unu waayahay eeda ma isintiin su-aalaha dareert waliba iskulaha salaamay b halow salaamay
halow raadiyo warsan su-aali lamaad oo dhaqan ee jidkaha ka jarta diyaar garooba welibaan dhiyaasee sida tan alanguud mayleere marlamaad siinkanagoy salaamay b su-aali waa dhaqan alanguud mayleere mar saddexaad alanguud mayleere jawaabta siin ku rajeyaan insha allah
bartangaa jire booga tartanka bergaa ku gal bartangaa jire wal barki bajeeladaa lako deeg mal fadaayo ho wal barki bajeeladaa lako
halow salaamay
halow raadiyo warsan jawaabtii dhaqanka
بسم الله والله ترتمي ألف سلامي سؤال جوابتي دين اسكدينة ميبا نغلاسة إن شاء الله ميبا لنكسي إيران
inkanak jawaabta إيران
yaa
سؤال سدي مرلمة كنا ميبا نغلاسة إيران yaraan miya آه waayahay sax iyo qalad guddiga
waayahay waayahay su-aali la weydiiyey su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey b jawaabtii oo ku biyeen xaafadda salaamey b too sax aan hayno
halow bardaale هلو راديو وسن jawaabta سؤال جوابتي دين اسكدينة ميبا سندر مغاشي kanag
سؤال جوابتي دين اسكدينة ميبا إن شاء الله سندر مغاشي sax iyo qalad guddiga su-aali yoho ku noogeen xaafadda salaamey b walaybase ku faa'iidaysiya lan horjeeyey tartamyaalka xaafadda bardaale ee jawaabtooda ku biyan bardaale ee toosax aan hayno halo jaakole jaakole Hello.
hadhawaaw Hello.
haye jawaabta
Jawaabta.
Mhm.
Alanguud ma.
Mhm. alan guud may la eree alanguud waa ilaahay yani ciyaalka kambadaas ibda-anka weyn Mhm.
yaa la eree way ku diiday ها يوب ساس ارين ري ولكو ديدي ha alanguud madaas waa ilaahay gabarto oo madaas oo intii waana madaas ha tabar garaaso dhoorkoo inta linku reebayo مولي ha hey ما يا يا ما ليري ilaahiilow كفايدي سي كورنتا koranta kufadaysa cali hortayaa leh
koranta microfonka melisinka saw ان انا سؤال استجابتي طبعا اسكدي ام كفايدي سي الان جود مكسب الان جود لا ليو يا؟
الان او جود لا guud may la eree الان او مدو كل اي جود كله ها يالكو او مدي ايرين غوري ليلكو غوهل اراي امال aanu guudka inta la karaayo toddobasan sideetan madus deer iringlan goorana may ku gooyo adeeg ama saasaahadka ka laabaan
waayahay jawaabta guddiga ku sugaan
سؤالي كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا سورسين كشاف ياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن سؤالي كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا سورسين كشاف ياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aali dhaganka hayti ee la weydiiyey tartamyaalka salaamay b ku jawaab waayeen bardaale aan maku faa'iidaysnaa su-aalaas jawaabtay ma banagdaase magaar lanlabisow maalinta arooska lisheenow hebnaantiis mar lamaad yaknage magaar lanlabisow maalinta arooska lisheenow hebnaantiis
aroosa dhasheene Haye, mise jawaabta saan fahantiyaa inta ka qoran jawaabta inta ku qoran mayba aan fahmay magaar lan lebesow orooska macnaa lanka orooska misbalaame taata mismagalka haday maalinta usa dhasheeno heebnaanka xeebnaa markeed maalin alion dhaafay mayna in goog maska haysan anada husnima aan haan an kasahay sheegi ba an ifadaay tagoran badan xeebnaa may la eree macnaha jawaabta inta ka qoran oo lamada xaafadood ku nooleen jecelowna kanage kanag kale macnaa daqsi magaar lan lebesow ma- eh, orooska magaarka lalabisay maya orooska lan lebe lanka lebese maalintuus laha guuryow see ama hadan oroosna maha guuryow dadka laha guuriyay is anad maska haysan husni wa jawaabta la fahma la fade Ja- magaar oo loo lebeso maalinta arooska la keenayo xeebnaanka
waayahay su-aalihii dhextaalkii hadeernii lamada xaafadood qaadka kasii jara insha allah jawaabtuna waa sida jecelow sheegay insha allah
bartayaa jire booga tartanka darkaa ku gal bartayaa jire aynu koo badinay hoy aynu koo badinay hoy booga tartanka darkaa ku gal bartayaa jire booga tartanka darkaa ku gal bartayaa jire
idaacadda warsan c t c dhageysay laba maga hartisan oo la dareertan barnaamijkan weliba watarta aqooneedka raadiyaha weliba taabageliyaha ee garab walaal iyo shabakada warbaahinta warsan jaamacadda b i u saas oo kale su-aalo tartanka diyaariyahay ta su-aalo dhextaalkii hadeernay oo diyaariyahay machadka i b c oo ay mahad aqoonti sareyta su-aalo koowaad oo dhegeystayaalka una bandhinkaana iyo weliba nagdaase sheeg sanadii baarlamaankii dowladdii ku meeldeerka hayti kuraasta iyo isla dhiyan ama iska tumin marlamaad siinkanogay dhegaysta sheeg sanadii baarlamaankii dowladii ku-meeldeerka hayti koraastiyo iska bugdhohan iyo oshir unfadhiyan mar saddexaad hoba siinkanaga dhagaystay weliba sheegaase sanadii hayti baarlamaankii dowladii ku-meeldeerka hayti koraaste wakhtiyo isku tumaayin xiliyo shirsho unfadhiyan sanadka hayti jawaabtaa insha allah siinku rajayaana dhegaysta ankoreeyasiyaana halo assalaamu calaykum telefoon nambarkan oo la xiriiri kortan waa toddobo hal afar afar toddobo eber eber marlamaad telefoon nambarkan oo la hadali kortan mayb waa toddobo hal afar afar toddobo eber eber dhegeystaha koowaad halo wacalaykum salaam barnaamijka la dareerta aha jawaabta magaca inkanak
abdikaafi maxamed xasan cabdikaafi maxamed xasan jawaabta ma ertay lama kuwi shan
lama ku shanti maydhi marku
ya maydhi
ada shirki baaramaan kuraasifka kumaaye inta inta fadhiyan madiyo kuraasi isku tumaay inta rogen
muqdisho
waayahay xaafadana anoola hadalayo horseed horseed horseed horse telefoon numberka
muraawi shan mhm digrii siyeed mhm labaatiili mhm eber shan mhm
intaasa iyada mahadsanta dhegeystahaas jawaabta sifeylayaan kasii dhiniga isgaarsiinta shirkadda isgaarsiinta hormuud telcom iyo masaacida hayta su-aale lamaad dhegeyste wali waaye sheeg sanadii inka horey ee baarlamaankii dowladda kumeeldeerka hayti iyo kulankii inka horey kuweel dhadaan magaalada baydhabo ee gobolka baay mar lamaad dhegeyste hobsinkanaga su-aale lamaad sheeg sanadii inka horey ee baarlamaankii kumeeldeerka hay kulansho inka horey iyo kuwa dhadaan magaalada baydhabo marlamaad weliba sheegaasa dhegeyste dowladdaas ama baarlamaankii una hata sheegnay kuraaste isku tumaay wakhtiga iyo shirsho inka horey baydhabo kuwa dhadaan sanadka hayti jawaabtaas inku rajeyaan insha allah dhegeystahan heystayaan halo assalaamu calaykum magacagii xaafadda
cabdinaasir ibraahim cali cabdinaasir xaafadan
mursa
barnaamijka la daraarta haa ayay jawaabta
su-aalaad jawaabte siddeeyay doolamada tiilitay
kanag
lamada tiilitay ee telefoon nambarkan in sheeg siyeed mhm saali kow mhm saali sagaal mhm sumi kow idan macsanta jawaabta safeelaan kastee su-aaloogii dhextaalka meelisanku gudubni lamada xaafadooda xaqiijiya intii khadka jiraan kale halo bardaale halo bardaale
Hello, Radio One.
halo salaamey
Hello, Radio One.
halo cabdulaahi jecelow
ها واكون رول halo weerow halo jaakole halo koronto الجول امن شبان waan dadkimay halo koronto halo jaakole cabdulaahi
مدن قلت له انا لما بان اما ايتيون شبان halo weerow tambaki
ma halowta dhiigayga saylan oo fuulino anig haa keerta saylan oo fuulino
yaa kole eh, barnaamijka hagal eh, su-aalo biologiga waliba iskulaha bardaale halo bardaale
Hello, Radio Watson.
su-aal biologiga siinka dareerta waliba indhiyaase sidatan ribacrimane isku jaad madow ayuu orgeeyey orgi bacrimane isku jaad cad ah tafiirtoodii koowaad ayaa la isku tallaalay madowgu waa shiiqiye tafirta labaad maxay noqonaysaa marlamaad hobasinkanaga waa biology bardaalaha isku leh ri bacrimane iskujaad madow ayuu orgeeyey orgi bacrimane iskujaad cad ah tafiirtoodii koowaad ayaa la isku tallaalay madowgu waa shiiqiye tafirta labaad maxay noqonaysaa mar saddexaad ri bacarimane iskujaad madow ayuu orgeeyey orgi bacarimane iskujaad cad ah tafiirtoodii koowaad ayaa la isku tallaalay madowgu waa shiiqiye tafirta labaad maxay noqonaysaa jawaabtiisan ku rajayaan insha allah
bartay haajiree buuga tartanka gargaar ku gal bartan haajiree ayluhaalako beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeegagaalako
halo bardaale halo radio warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب إن شاء الله دمان مركون بها شوريني سؤال الجوابين إذا هنين بسي إن يأتي عدان
marlamaad kanag
سؤال الجوابين إذا هنين بسي إن يأتي عدان
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalay la weydiiyey tartamyaalka xaafadda bardaale ee jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas too sax aan hayno halow salaamay هلو رادي ورطة jawaabta faa'iidaysiga
بسم الله سؤال الجوابتي هدي نسكي بين ما يبان عقداسة إن شاء الله لما أنت يوم بدو marlamaad kanag jaakol aamus لما أنت يوم بدو
sax iyo qalad guddiga
su-aalii harar martay bardaale ee ku jawaab waayeen waliba su ku faa'iidaysiya waqtigan horsuruntaa salaamay b salaamay b iyana ma ku faa'iidaysana waayahay mar haddii lamada xaafadood kaswaayan abwaaninta galanta tegdahan yasiye weerow su-aalun iyo jawaabtee lisimkufada aday jaakole cali su-aala wali waaye kulli adi afmaay ka akhriya doonta laakiin ana maxaa tiriya ka akhriya هذا ما يمي كان هذا رايكم ما ha laakiin adkaade ما ده هذا راس أزيم أخرس كده ما ha marka باور ودي في در المسار كرو guseed marka ri bacrimane iskujaad madow ayuu orgeeyey orgi bacrimane iskujaad cad ah tafiirtoodii koowaad ayaa la isku tallaalay madowgu waa shiiqiye tafirta labaad maxay noqonaysaa aduwaha tameynagadaastan lamaad ما ورتان بير اللي بعرميه بديغي ري بعرمه انت ولا اضليك وديغها لكن انت هو بوض قرانين ولي ان اف ماي مايك كفايل هاي ري بعرمه اسكو جاب بعرمه بعرمه انا ديغي جاري كودا مايو ارجديس ها مو ال ها ري بعرمه اي او اسكو جاب مدو ايين isku midab riba aramee oo isku midab madow ayo iyin eesan usuna baarame oo isku midab cadaan iyin tafiirtiyo waay maay adiga kood tafiirtiyo koowaad yaa layska tiraay layska ningudi tafiirtiyo koowaad haa ma deerna tafiirtiyo koowaad yaa layska ningudi مدو مدو كن اسونا ماي بوا شيغ تفيرت لما ماي نغداس تفيرت ماي تفيرت ماي بوا ها آه، ما قبها بين ماي هكا بهاو سوق ميل راوس ارم بقول ارتي افجدود عرب جدود لارتي مدو عدانا بهاجي اسجار هيadin يا haye su-aalo fahanti baa horta ايوه ha way bua hooba liskadara midow goorta way leedahay shiiqi waa walaa dhama use baabiye hoos ilikay leer walaa iska labe walaagii edaay iyo walaagii mada gaduudnaay hoo mada iska daramaan way baa hakabaayana midabka oo gaduudan hayneen midowdan hayne doonasa laagneyow haye cali microfonka medicine ka سؤال ما تعالي إن يا هايتي
saar.
فوقي فوقي ما هايتي Warkiisa.
كرديو أما كرولايو إيسان كمدجي أمدو jahaytiyak aale laakiin ana hooba ana jawaabtaas iska day yersin li weydii le ma un hanun yersin mahayn un hooba yersin kasaasad
yersina yankaad wardad gordaase
yersin ma kasaasa hosne
ma laakiin wadis yarkuuday un ma yersin alban kasaana ma wadis yarkuuday un mahadsantiin su-aalaas guddigayo ku jawaabi doona insha allah سؤالي كسوعة لما لي سف سؤالي كسوعة لما لي سف ويبا صور سينك شافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aaloogii waa su-aalii iyo ha ku noogan lamada xaafadood waana isku lahaytay su-aalo bardaala ee ku jawaabi waayeen salaamay b yaana ku faa'iidaysad waaytay su-aalaas jawaabtay ma bannaagdaase sida la hoos dhigkii waa sida midoow ah iyo hal cadaan ah oon dhiganta sida la hoos dhigkii afar sida midoow ah iyo hal cadaan ah ama sida la hoos dhigkii afar midoow ah ama hal la hoos dhigkii afar cadaan eh jawaabti saasa nagadaas jawaabti mar lamaad ama mar saddexaad yaa ka nage sida midoow eh ama hal cadaan eh ama sida la hoos dhigkii afar midoow eh ama hal la hoos dhigkii afar cadaan eh
waayahay cabdulaahi ciidan maasanta su-aalo lamaad oo baalojiga aan diyaar garoobeen salaamay b
bartay ajere booga tartanka darkaa ku gal bartan ajere ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy booga tartanka darkaa ku gal bartan ajere
hallow salaami
hallow radio warsan su-aali lamaad oo biology an diyaar garooba weli bandhiyaase sida tan lo-da dhinka ah iyo caddaanka marka la isku tallaalo waxaa soo baxaya midib saddexaad cawlboor dibi dhiin ah ayaa loo to'iyey sacad soo saar tafiirta labaad midabadooda mar labaad haddaan ku celiyo waa lo-da dhinka ah iyo caddaanka marka la isku tallaalo waxaa soo baxaya midab saddexaad cawlboor dibi dhiin ah ayaa loo tuciyey sacad soo saar tafirta labaad midabadooda mar saddexaad lo-da dhinka ah iyo caddaanka marka la isku tallaalo waxaa soo baxaya midab saddexaad cawlboor dibi dhiin ah ayaa loo tu'iyey sacad soo saar tafiirta labaad midabadooda
bartay ajere booga tartanka darkaa ku gal bartan ajere bees maltadaayo haa wal barki bajeelidaalko beeg maltadaayo haa wal barki bajeelidaalko
هلو سلامي
هلو رادي ورصن جوابته
بسم الله والله ترتميالك سلامي بي سألت جوابتي هدين اسكدينا ما يبقى نقداسة إن شاء الله لما الله هصدك أفر هدان لما الله هصدك أفر أب دينك إيه
مرلمات كنب
مرلمات هدين كنب ما يبقى نقداسة إن شاء الله lama la hoos dhigay afar oo cadaan ah lama la hoos dhigay afar pink ah
sax iyo qalad ku diya
waayahay su-aali la weydiiyey xaafadda salaamay b jawaabti oo ku biyeen too sax aan hayno halow bardaale
halo raadiyo warkan jawaabta
bismillaah su-aalaad jawaabti hadiin isku dayn mayb waa lama la hoos dhigay d
wala siin dhimana mar kale kanag
haddii un su-aal jawaabta iska daynamay waa lama loos dhiki li
sax iyo qalad guddiga
xaafadda salaamey b jawaab su-aali luweydii maku jawaabna faa'iide ahaan waliba lan horjeeyey bardaala ee jawaabta bardaala ee iyo biyan toosax aan hayno waayahay mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen abwaaninta waaro su-aalo ka nag maaysa may jaabkal barooga koranta barooga uu ku waaro ule mahanata dhinigay lehna sargoosata ma yaa lamada xaafadooda la jaran adi marka warigii dhiibiyahay ah madunse ere la weydii waato maay akhiwaan lama sahaad
lamada isku dhaafsa su-aal lamaad camal luudo dhiimow ah saado oo dhiimow ah gadida lugweeda iyoonay
macnaha saado gaduuda iyo cadaan yow israasin haa madu saado surugdhuwa mase gasaaro saado dhiimow iyoonay cadaan ah ya markii liska tilaala may bahabaheey midib saddexaad yahabahi midibka saddexaad mayba isugna baraayo baraay saadamay bajartay baray leero maanaa boor booro maanaa midirin iska qasanwo ambome giro giro giro giro giro ambiro eray barayn way eray ha
dadkaas weydiiso
iyo nay dubugo oo isuuna dhiimow eh yaa loo tudyee ah yaa tu'lan eri may gaala haddana tu'lan أبوان جاكر ما إفرطوا كلا يا خي برام عليك هاي كوبايا كوبايا أنا سؤال بولو سؤال جوابتي هو أن فرق جايو إيه أنقص جاي إيه إنسان جاي إيه أنكبار جاي مقر لوان
سلاي باودي أنا باودي وكلا مقر ولا أنا إسكدي ما ينقداسه هل لهوس دكي سدك ama side hal la hoos dhaki side gaduud e ama side ama side la hoos dhaki afar gaduud e maylan hoos dhakay iyo macnaha walantu iimaale ko hoos bajirle sidiiday
أنا رمضان كوري رفضنا ولا الدين بنا هم هاتو إن ورثة ما أني فضاي تماي
mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen maaluluba ka suwayni ya maaluluba ka suwayni cabdullaahi kase laakiin ishin yaal
كسويتان زمالي سف سؤالي كسويتان زمالي سف ويبا صور سين كسافياتي قد بيقى سؤالو ورسن gudbiga su-aalo warsan
waayahay su-aalihii lamada xaafadood iyo gorod u aayeen jawaabtiya mayba nagadaase hal dhiin e lama cawboor e iyo hal cadaan e mar lamaad yakanage hal dhiin e lama cawboor e iyo hal cadaan e ama hal la hoos dhiki afar dhiin e ama hal la hoos dhiki lama cawboor eh ama hal la hoos dhigay afar cadaan e jawaabto guud mayba nagadaase hal dhiin e lama cawboor e hal cadaan e ama hal la hoos dhiki afar dhiin e ama hal la hoos dhiki lama cawboor e ama hal la hoos dhiki afar cadaan e
waayahay cabdulaahi iskoolaka jarna sabuurinin horturunta adan asharanin dhakahayda jawaabtiba hoose dheerta su-aalisa kii lahaydi bismillaahi araxmaani araxiim goobta waa casharna na siiyay cabdulaahi nin walay waan sacanka aalow seminaaranka walilis iyo walilis seminaar beesla meesha tabacne sax waay jawaabti cabdulaahi tibi ay ku faa'iidaysday qori ay ku faa'iidaysay qoraysaana
horta goobta qoraay kowle dhalanka dhalanka kiyay burimadi oo cabdulaahi hallo hoostaki afar imeeloha maray adaan untaa guraay ba burido su-aalo bay dheerad
ana goobta qoraay madiise la hoostaki adaan dhiin boors ka daray ba wareeri laakiin waa ku qori haya jaakol ku faa'iidaystay meelka qoratay jawaabta ma ana kubahaytan ma iska haysana lii uu ku jaakol tan kubahay ku dhegantan
waayahay su-aalaha daraarta waliba iskulaha berdaale eh halow berdaale
halow raadio kisan su-aal taariikhaha siinka daraarta dhigaan furo walibaan dhiyaasa sidatan sheeg bilaabmaytii saxaabiyadda hayti ee guursatii afar kumid eh saxaabadii nebi moxamed afar tabana iyo shahiiden mar lamaad sheeg bilaabayntii saxaabiyada hayti ee guursatay afar kumid eh saxaabadii nebi moxamed calayhi salaam afartuba iyo shahiidan mar saddexaad berdaale sheeg bilaabayntii saxaabiyada hayti ee guursatay afar kumid eh saxaabadii nebi moxamed afartabana waana shahiidan jawaabta singusugan
bartan haajire booga tartanka berkaa ku gal bartan haajire malfadaayo haa uwal barki bajeelidaalako beeg malfadaayo haa uwal barki bajeelidaalako
هلو بردالة
هلو راديو ورسن جوابته
بسم الله اللهم وفقنا لجواب قدمنا دونها شهرين سؤال الجوابتين إلى أن يبتئين عاتكة بنت زيد
مرلمات كنك
هدينا مرلمات كنك ميبوا عاتكة بنت زيد صحيح قالت قدقة
waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaalka xaafadda bardaala ee jawaabtii oo ku biyeen su-aalaastoo sax awo walina iyoosaas ka helana lama dhibcood
obaboy bardaala hoy aha lama dhibcood halway baa siiga dhiibey maamulaha baar salaama maxamed macalin doctor kabtar kan kale waa bin of taylor taylor taylor okay halo salaamay
هلو رادي وصل سؤالي لما تقول تاريخ اللي قام فور أولي بندية سلسلة راديال كان نوغابيا شاك بلامي أبوشة عوشة حرتشة يونكشة بهاين سحابي مرلمات سلامي بي weliba sheegaasana bilaamay obooshe cawshe hartashe iyo unugshe bahaayeen saxaabi mar saddexaad sheeg bilaamay obooshe cawshe hartashe iyo unug shabahaayeen saxaabi
bartan haajire booga tartanka berkaa ku gal bartan haajire malfadaayo haa wal barki bajeelidaalako
هلو سلامي
هلو رادي وصل جوابته
بالله والله ترتم يا سلامي لأن سبيل اسكدين ما يبقى نقداسة إن شاء الله أسماء بنت أبي بكر كنك
أسماء بنت أبي بكر صحيح قالت كتيبة
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamyaalka salaamey b jawaabtii oo ku biyeen xaafaddaas too sax eewo walina iyo saas ka qaadeen lama dhibcood
waaw salaamey b lama dhibcood wiingaysan weli oo eed eedan weyn toomaysiinka dhibey buday umr kan kalna garaashika kaniisana ka miiraha qaadadaasan
waayahay cali eeda mahadsanta su-aalaha dareert waliba iskulaha bardaale ee halo bardaale
halo raadiyo warsan su-aal xisaabaha siinka dareerta dhiga anfuro walibaan dhiyaasa sidatan warqad yalaha ku saari baaka turub eh tokala yalaha saari iyo otii hora langnagna haddii itaalka iyo kanagada koran lamayaka ka sheeg jawaabta jijab caadiya marlamaa toobasin kanaga su-aale xisaabu bardaala ee warqad yalaha ku saari baaka turub eh tokala yalaha saari iyo ooti hora langnagna haddii itaalka iyo kanagada koran lamayaka ka sheeg jawaabta jawaab jajab ah ama jajab caadi ah mar saddexaad warqad yalaha ku saari baaka turub eh tokala yalaha saari iyo otii hora langnagna had raadi itaalka iyo kanagada koran lamayaka ka sheeg jawaabta jajab caadi ah
bartan haajire booga tartanka dadkaa ku gal baratnaa jire buuga tartanka berkaa ku gal baratnaa jire buuga tartanka berkaa ku gal baratnaa jire كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا ايكو بني كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا ايكو بني اللي بعد ايه اللي بعد ايه كبابانيا اللي بعد الايه اللي بعد الايه كبابانيا زين مال فدايو هو البرشي وجيل قالكم مال فدايو هو البركي بجي لغالكوي مال فدايو هو البركي بجي لغالكوي مال فدايو هو البركي بجي لغالكوي
هلو بردالي
هلو راديو ورسن جوابته
بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد كدين بدون هشورين سؤال الزيارتين نبع نبتين يأتي إن شاء الله 2 over 4
كنك
سؤال الزيارتين نبع نبتين يأتي 2 over 4 أمس لما لوس بكي أفر صحيح قالت قدقة
waayahay su-aalii xisaabta hayti ee la weydiiyey tartamayaalka xaafadda bardaale ee jawaabtii oo ku biyan bardaale ee toosax aan haynu halow salaamay
halow raadi warsan jawaabta
bismillaah walowaya tartamayaalka salaamay su-aalas jawaabtay haddiinu isku dayna may baa nagdaansa insha allah hal loo siki lama kun liboqol kontay lama
kanag
marlama tadika nagmayba nagadaase halloos diki lama kun dhiboqol kontoy lama saxiyo qalad guddiga
su-aaliyo how ku noogeen berdaale ee jawaabta lagu sugahay tartamyaalka faa'iida ahaan xaafadda salaamay b jawaabtii oo ku biyantoo sax aan hayno
hore
haddaan iska dayo su-aalunse lamyaka ka kooyaan lemaa lamyaka may baka koyana laala lamyaka may baka koyana lamalan turub dheelasa yakan badi yaalo walkala ayaana yalanka mahadhikahin yaka kala barid yaleri mana isduufti maqaado korto mana adoo yaka qaadahaysi hoo yaka kala kooseed an qaadan baarida likeere haa hore ku qaadil ka hor unku qaadni baaridu yakaga hoo kuu yaale adin adan kiigala koo baaridu badi mahaka heli lamyaka saasa ka kooyaan badi baarida ka kooyaan هاي جاي لانكي أو كبرن قبعه
ما هي مدو لم يك سيفك ويا لم يك سيفك ويا ما تروب قلي بس أدين يكاد كاس أدين يكاد لكوي كوان بيجيز بوا هاي أنت ببدي إبرو كويا ولا فلا لم يك كم كويا آه ولا دي هاي تبكيري بس اسكالو شانسو
شانس شانس شانس لم يك بدو بس كوي كلا بدي ما بك كوي ها بدو أو يك ويا يلا انكار مه دك يك جو إلدو في ما أرجع بارد يلا والبارد ما ها سهوة كوي كلا
waayahay guddiga jawaabta ku sugaan insha allah
سؤالي كسويتان زمالي سف سؤالي كسويتان زمالي سف ويبا صور سين كسافياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii xisaabtahayti ee lamada xaafadood gordo waayan jawaabtuma banagadaasa hallo hoos dhigkii lama boqol labaatan iyo kow hallo hoos dhigkii lama boqol labaatan iyo kow
su-aalanka dambooyta ee tartanka ooka waliba iskulaha salaamay b halo salaamay
halo radio warsan
warqad yalaha ku saari baaka turub ah to kalena wayha saari iyo ootii hora langnagna haddii itaalka iyo kanagada koran lama isbik ka sheeg jawaabta jajab caadi ah mar lamaad toobasin kanaga salaamay b waa su-aalinka damboyti waa nagadaas su-aali lamaad oo xisaab ah warqad yalaha ku saari baaka turub ee to kale yalaha saari iyo ooti hora langnagna raadi itaalka iyo kanagada koran lama isbeg ka sheeg jawaabto jajab caadi ah mar saddexaad warqadyalaha ku saari baaka turub ee tokalena waha saari iyo ooti hora balangnagna raadi itaalka iyo kanagada koran lama isbeg jawaabto ka sheeg jawaab jajab caadi ah
bartayaa jire booga tartanka barkaa ku gal baratnaa jire hatta lislaawe barkaa ay ku banee
هلو سلامي هلو سلامي هلو سلامي هلو بردالة
هلو راديو ورسن جوابته
بسم الله سؤال جاتي ونسكدين ما يبوا ميسا دلوس بكي كنتم يكو
كنك
سؤال جاتي ونسكدين ما يبوا إن شاء الله سمعسد لهوس دكي كنتم إكو صحي قالت قدقة
waayahay su-aalii la weydii tartamyaalka xaafadda salaamey b salaamey b qadka teleefonkiiyaa ku bahan taas oo qalad eh xillo markaas jawaabto laku sugaayina qadkiyo gooyan laku gudubi jawaabtana markaas laku sugaayi tartamyaalka xaafadda bardaale ee jawaabto bardaale ee iyo dhiiban توصح أن هاينو احتالك بعد أسكن قد الدون إن شاء الله
برتنا جري بوق ترتنك بركا قبل برتنا بركا أي قبل
وهجاك سؤال حسابته أو لهايتي سلامي بي خدك كوبهان بردا لنسيني يونا كفيد السدوين jawaabta intii guddiga nansina waliba siyaana abwangwero waa su-aalmay dadku inta fidhaan warso dajielona wal marso ma uu ka abwangwero dhanad masa itaalkaya santa tawardore oo dare maayta waan i helaasa inkana su-aali reed inkana su-aale warqadbaahe warqad yalaha saari turub markan hadan madalaha kureed saaray turub kalaha tii hore langnagna ito kale may masda qaado lama isbeg may buanga lama lang oo dheelayaan iskaala dheelayaan kaana iskaala turub oo lamba tumi afar hab qaado ada madeerna yaraanta kasto yaa lama maamarna ko walaana hormaha dareerneeda iskaaladu may bua lanku walaha kaalay hayad oo maya kaalay gulaan isbeg amalaha kaalay ha anfaca waayo ha anfaca waayo no wala wala laha kiire had ko kin anfa najar hasku kaale lan kono ko kala usun anfa away hasku kaale badde may kulunta lam isbay wala mad lam anfa away reed wali oo jibaabe kal koronto
may ku warsideeda koronto aras turub reer belgal iyo horseed ku nooga mudaan iyo warsadaas waa warta waydi
husna ba uu kula aan ifadahay han wala dhinigii leefan naga haya madun adiin aniga husniga husniga teenaga timaa eh wala adi oo gaaban saasay dhiniga han kanaga haya hal maadi hal maadi ماسك حسن انا هالمادي اه كلمة دوك اري ارتوك فده تادن ما راسي لان كلن كدي كان عم بس كان بس كان كان كان كان مدلني كان كان ما ارينا كان كان دليل lanka lanka dili kama masa kan kan ikan me erena kan ikan me dilne kan ikan me dilen
maka lan sa me kari lanka lanka dili kan ma bisa kan bisa kan ikan kan ikan me dilne kan ikan me erena kan ikan me dilne kan ikan ere lanka lanka dili kan masa kan kan ikan me erena kan ikan me dilne kan ikan masa kan ikan me dilen
markuus abwan jakol meeraase abwan jakol meeraase diig jirti sidi jir diig diig jirti sidi jir diig diig jirti ya lanki lanki dil anma warsa sorta lanki dili may weydiyo wala adaaga daawo marta lanki lanki dil anma lin warsa lanki dili may warsado is may weydiyo may on nin warsa tam tubtubs alihile afar sheek jak jaakolaha singnigada doona cabdullaahi jawaabta xisaabta hoob sheegta
waayahay jawaabtii xisaabtahayti dambuuta su-aalii la weydii xaafadda salaamay b qadka teleefonka ayaa ku bahan ala iyaana saasoo kulan ku faa'iidaysanay jawaabta mee banagdaase halla hoos dhigi toban iyo todoba halla hoos dhigi toban iyo todoba
salaamay maduuna la hadalni kubacad wali sheegana in teleefoonka ku dami marka taasi waxaa waaye qalad dhiniga hijo ah wali la fiday teleefoonada intiyo ku taxdiraan marka horeba maadaama dad hamiinku hor landigiayn intii tartanka intiyaar garoban waa in teleefon jaajar feyle ama batriisha jaasgaraysan iyo marka hor baan ka diyaar garoobo marka taasi marmarsiim anagadaasa guddiga muddo kubacda shuuray waa kheyr mas-uulnimo iyo suubiyang marka taasay meel aan ku gudubaan guddiga yaa jawaabta ku sugaan insha allah oo natiijada hantiyo mashquulsan yahay cabdiyar wal su-aalaha hayta abuka
korontiga su-aal warsadaa هذا جاك وانت بدي قرنت مالنا قال لك اساس ملما هذه جوكم هجرتنا هذه سؤالك ورسدا ده اصلا برسقال ابر اه يا ما بغلدي لان مي لان او ميزان اي اي قنطون اتولو دبي سيد يا غلدي ما استعمالي سد معلومات ما هسارس awood mascuufka da-askaas ildhiirarka us markaasi ay usanayo ildhiirarshey roogii lankaasi inkasta odaay dacaska dacas lambar sagaal ibar eh iyo mayba galaday lan miisan yay qonton iyo nay qonton dhibic siyeed aya galadi may hasaarase timir isdheerida dacaskaasa ildhiirishay nagadaasa ada oon qaadadaasa xisaabtan adan qaadadaasa fogaan ha dheeran ha maalmoogus isticmaalay waa physics ka fogaan la ereno walax iyo la ere physics madi iyo walax su'aal ay weydiis physics ma ha walax iyo shidi ma leewalkii sheega haya
een su'aalaas jawaabtii noo ee xaafadda ala koronto hobski deyni su'aalaas jawaabtii
xaafadda ala koronto jeebkii la meeraana haye la erana
hobski deyni su'aalaas jawaabtii mayba nagadaasee ildheere laga dari tatariyamaan dhiniya meelo oo suul galgalo ka tariyamaas qabo dhac dhac inta badan taas inta ku leedahay horta irabto ma daaray
dareerka miilan badan ma irabto dad ildheere laga dari tatariyamaan dhiniya ee daliiriyadan dareereen
ildheere laga dari tatariyamaan suul koor dhiniya ee loos dhiki loos dhiki dareer fara badan ajawaab ii dheer ay tiba bilay fadile lansa ka ero su'aal warsad ninkaa roore haka daba utumi haddii kale wukuu tubinaa ishu tubkaa gelinaa bamaraya lankoo roore indaba galoo kalkiin dhakaday ila tubkoo geliya ninkaa roore lagama daba utumi haddii kale wukuu tubinaa ishu tubkaa gelinaa ilala hadda jaakol haaladiis meela maraayo abaan weelow o su'aal gaaban warsaday warsay
oo maanan badanahay haa
mkasawnin arday ma hoonan kasaanan
meeshegase wal madi dareero luqadka dareero madis rumansdi luqadka surmow madi dareeroma war madi dareeroma shan luqaadaka dareere hobis rumansdi luqadka surmow gaar ga-aan ilaa ku wedo bravo laba dhibcood jaaqalow alay laakiin gaar ga-aanka may buahan lanka weda lama lugaad malaa gaarag lugtoo hormakulaa reenala makuleeye ها بس إلا إن إيه مدلس كنو درار كشام لغة هذا اللي معبود الأرض وانتم كبهي أنا
أنا ولا تيجي نو ميلو لما تكمل لك قوة اللغة ما الجاري فرو ما كن صارنا بجاج هرتي ما كتاك داسي و
هاي عبد الله نتيجة
waayahay iyadaa mahadsantiin natiijadii yaa ka dhawaaqana lamada xaafadood ee uu ka tartameen salaamey b iyo weliba berdaale e su-aalo guud ee lamada xaafadood ee uu ka lahan diyaarimay baa hayana toban iyo afar su-aalood oo mintodo su-aal haka toosasa su-aalamayba laga bilaabay oo uu ka tartamay halkaa xaafadda salaamey b salaamey b yaa laga bilaabay su-aala toddobadii su-aalood la weydiiyey tartamayaalka xaafadda salaamey b weliba ku jawaabeena saddex su-aal oo markii min lama hilan xisaabona iskanagadaasa lidhibcood salaamey b mayba markaas la weydiiyey toddoba su-aalood toddobadii su-aalood la weydiiyey mayba ku jawaabena xaafadda salaamey b saddex dhibcood haddii min lama la erona saddex su-aal yaa ku jawaabena markii min lama lan xisaabona mayba iskanagadaasa lidhibcood salaamey b oo keli dhibcood iyo meelan ku qaadatay xaafadda horseed b waa xaafadda berdaale ee berdaale ee iyona toddobadii su-aal la weydiiyey berdaale ee mayba ku jawaabana lama su-aalood min lama markii lan xisaabona afar dhibcood iyo iskanagadaasa natiijada uu keli kuhayan xaafadda berdaala ee afar dhibcoodu salaamey bina lidhibcood salaamey biya uu ka guulnaja marti oo ka badiyday lidhibcood xaafadda bardaalan iyo lakooti afar dhibcood hamiin dambe hamiin dambe haddii ilaahay uu is-ara tartan xiisele maba ku rajeena tartamyaalka xaafadda ideedda ee iyo weliba horseed b ideedda ee iyo horseed b isdiyaariyaan hamiin dambe haddii ilaahay uu is-ara
waayahay cabdulla eeda maasanta inta barnaamijkanan gabagabayna dhex taal ku bacdaska nagada doon
kukublaawa hatalislaawe berjaay kubane
waayahay lamada xaafadood iyo daraansha weydiyaan ku bacda barnaamijka gabagabeeyeen halow bardaale
halow raadi warta gabagabadaaye
bismillaah shawirtaan kagudigajeegi alxamdulilah ciidaa ciidaa ilaahay kama hadiya tartanka jeegana dhexmaray iyo bardaale halo sindheegahay waday
halo bardaala sindheegahayna hadalka wad
ilaahay kama hadiya tartankii jeeguna dhexmari bardaala e iyo horse iyo salaame b may kale kama hadiya may kale kama hadiyaane idaacadda warsan iyo maylarasa iyo tartanka garab walaal iyo may kale oo ana si may may kale ana cod michaelana codsadee intii ana loo jaahilbi lamada su-aalo dadka mistrige ana sadoota saba insha allah tartan tartankana suguleen inka dhamaad insha allah halow salaamey halow salaamey
halo raadi warso gabagabadii eh
bismillah alxamdulilah ama bacd awalan abti ilaahi subxaana watacaala ee macsan imamadaas kubaacda ma intaan kumaan nagaana idaacadda warsan iyo guddiga garab walaal iyadeedan faraasana tartankii jeegana dhexmaray kana dhexmaray oni walaalnimaana berdaal guurni kolley lamashidaas daska dhawo lamada meelmeelo maraag haddii warana maarteen alxamdulilah iyadeedan ka faraasana intaasag waan insha allah guutaan barnaamijka inta ka gabagabeeyaana amaan allah inta barnaamijkan lamadoona kulmaana barnaamijka waliba taabageliyaha garab walaal iyo shabakada warbaahinta warsan wali mahadnagaana jaamacadda b i u iyo machadka i b c saas oo kale shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom iyo aan ku mahadnagaan dhiniga teleefonadan oo saacid ahay maxamed xuseen saciid b k iyo saas oo kale mahadnagaan oo barnaamijka bilo barakeysan ee ramadaan inta lagu guda jira nin farsameeyo waa maxamed xuseen faliir abwaan jaakole iyo cali iyo weerowe saas oo kale mahadnagaana saliimo sheekh shucaab iyo maxamed salaad aamiin iyo saas oo kale mahadnagaan oo garab walaal ku dareeraan anoo muxudiin xusni ee waliba sanlana hundir ma caafimaad